السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبرakaatu sidaad walaalayaal ku aragteen ogeysiiska waxa aynu bilaabi doonaa insha allah dowro yar oo kooban oo aynu ugu talagalnay inaynu ku dhamayno bishan fasaxa la yahay dadka iskuullada dhigtay iyo kuwa ka shaqeeyaba laba kitaab baynu insha allah qaadan doonaa kitabka alcaqiida ataxaawiya iyo kitaabka kale isna la idhaahdo manduumat alqawaacid alfiqhiya oo qoray sheekh cabdiraxmaan ibn naasir assacdi raximah llah maadaama markaa waktigu uu kooban yahay waxaan isku dayi doonaa labada kitaab mid aad buu ukooban yahay waa toddobiyo afartan beyt ka qawaacidkaa kitaabkan kale oo xoogay kaa ka ballaarhan waxaan insha allahu tacaala khutadeedu ay noqon doontaa ama dariiqada aynu mari doono dhigistiisu inaynu sharaxno sharax kooban oo aan aada u balballaadhnayn ama aada aan u dheerayn sharax waxa weyaan mutawasita mid aada u gaabanna aan ahayn mid aada u dheerna aan ahayn si waktiga aynu uga faa'idaysano waxaynu markaa samayn doonaa insha allah kitaabka sidaad aragteen waa matni sheekhu ma sheegaayo sharaxa masaa-isha iyo adilada waxaynu isku dayi markaa insha allah inaynu marka hore macnayno hadalka sheekha oo maqsuudka iyo ujeeddada uu ka leeyahay aynu fahanno mar labaadkana aynu u nimaadno bal hadalka sheekhu uu sheegay adilada u deliishada min alkitaab wasunna iyo aqwaasha ahlulcilmiga wixii aynu ka tilmaami karno ama aynu ka gaadhsiin karno labada kitaab waxaa waktiga badan aynu siin doonaa oo aynu horeysiin doonaa kitaabkan alcaqiida altaxaawiya alcaqiida ataxaawiya waxaa qoray imaamka la odhan jiray abu jacfar axmed ibn moxamed ibnu salaama altaxaawi nisbadiisa weeyaan altaxaawi waxaa loo nisbeeyey qarya ku taala bisuciidi misr masr qaryo ama tuulo ku taala ayaa loo nisbeeyey wuxuu ahaa sheekhaasi raximah ullah nin muxaditha oo faqiiha oo xaafida ictiqaadkan uu qoray waxa uu tilmaamaya inuu yahay ictiqaadkii ahlu sunna waljamaca isagoo tilmaamaya a'imadii xanafiyada qaar ka mida magacyadooda una nisbeynaya caqiidada caynkana taana waxaa keensaday imaamku wuxuu aha xagga fiqiga marka la eego xanafi ayuha kana fi awali amrihi shaaficiyan uma taxawala ila lmadhab alxanafi waxaa abti u ahaa sheekii la odhan jiray almuzani saaxib imaam shaafici raximah llah sheekaasaa ka mid ah shuyuukhda cilmiga uu kala kulmay asbaabta markaa keensatay inuu taxawulka ama isrogaa sameeyo waxaa ka mida baadaan culimadu waxaa arkay imaamka muzani raximah llah ee ahaa shaaficiga abtigiina ahaa oo kutubta xanafiyada aada u baadhaya una daalacanaya taasi ayaa markaa ku dhalisay in madhabkan kale uu u taxawulo amaba se waxa weeyaan uu u wareego caqiidada sheekhan uu qoray fi ljumla guud ahaan waa caqiide ay ammaaneen a'imada ahlu sunnuhu raxmat ullaahi calayhim dhowr arrimood ayaa ay ku laaxideen ama ay yidhaahdeen waa laga habboona waxaa ka mid ah arrimahaasi sheekhu raximahullah inaanu tartiibin kitaabka oo masaa-ishii isku midka ahayd laga yaabo inuu midba meel geeyo tusaale ahaan baabka qadarka oo ahayd masaa-ishiisa inuu meel ku ururiyo ayaa waxaa dhacday inuu intaasoo meelood oo kala durugsan uu ku sheegay baabu asmaa illahi wa sifaatihi masaa-isha uu kaga hadlayo iyadana saasoo kale ayuu u tafriiqiyo qaarba meeluu ku sheegay marka tafriiqaasi wuxuu ka mid yahay iyo cadamu tartiibkaasi waxyaabaha lagu laaxiday arrinta labaad ee culimadu ay yidhaahdeen waxay ahayd mid laga wanaagsan yahay waa takraarka soo celcelinta mas'alo qura oo isku mid ah ayaa waxaa dhacday sheekhu inuu soo celceliyo oo dhowr meelood waxa weyan iyada lafteeda uu ku sheego takraarka iyo soo celcelintana haddii xaaja iyo baahi aanay keensan sida asalka ahi waa in la iska daayo laga dheeraado masalada saddexaad waxay tahay inuu sheekhu tilmaamay ama uu isticmaalay ereyo iyo kelimaad mujmala mujmalka waxaynu uga jeednaa kelimaad tafaasiir fara badan iyo macaani badan in lagu xambaaro ixtimaalo ama u dhici kara kelimaadkaasoo laga yaabo dadka qaarkood si baatil oo aan xaq ahayn inay u fasirtaan oo khilaafsan baa caqiidada ahlusunna waljamaca laakiin arrimahaas saddexda aynu tilmaannay waa laynaga shaafiyey oo culimada kitaabka sharaxday amaba se saartay tacliiqa ayaa arrimahaas oo dhan tambiihiyey shuruuxdiisa waxa u wanaagsan sharaxa uu qoray alcallaama ibn abilciz raxmat ullaahi calayh sharaxaasi oo ah ka uu taxqiijiyeyna callaamat alalbani raximah llah saddexdaa arrimood aynu tilmaannayba kitaabka dhexdiisa ama sharaxa dhexdiisa ayaad ka helaysaa isagoo baraarujinaya oo odhanaya masaa-ishaa waxay ahayd inuu tartiibiyo waxay ahayd masalada inaanu soo celcelin kalaamkaa mujmalkee duuduubana sida la doono loo qaadan karo ama loo fasiran karo inaanu isticmaalin baa fiicnayd sidaas oo kale waxaa kitaabka tacliiqaad ku leh a'imada waxa weeyaan waaweyn ee ahlu sunnaha raxmat ullahi calayhim kuwo ka mid a sida sheekh cabdilcaziiz ibnu baaz raxmat ullahi calayh tacliiqaad buu ku leeyahay kitaabka kooban oo meelo dhowra waxa weeyaan uu baraarujinaayo oo masaa'il sheekha uu kaga daba tegaayo kadalika sheikhu lalbani raximah llah wuxuu leeyahy sharx wa tacliiq calaa matni taxaawiya oo ka ballaadhan kaa sheekh ibnu baaz oo meelaha qaarkoodna uu sharaxayo isagoo inta badan sharaxa ibn abilciz ka soo qaadanaya meelaha qaarkoodna sheekha kaga daba tegaaya oo tambiihinaya khalad ka dhacay oo kuwii aynu soo tilmaanay ay ka mid yihiin waxaa kaloo isaguna kitaabka ku leh tacliiqaad sheekh la odhan jiray ibnu maanic cabdilcaziz ibnu maanic raximah llah oo aimadii reer najdi waxa weyaan isaguna ka mid ahaa waxaa markaa jira sharaxan ibnu abilciz oo ah shuruuxda kitaabka kayna odhan karno uu ugu ballaadhay uu ugu wanaagsan yahay ayaa waxaa tartiibiyey matnigii taxaawiyaha intuu tartiibiyo masaa-ishiisii intii isku nuuc ahaydba dhinacu isu raaciyey sharaxiina raaciyey sheekh waxa weeyaan ka mida culimada mucaasiriinta ah mudaris ama macalina ka daaru alxadiid alkhayriya fi lxaram sharaxaasoo markaa uu ka dhigay laba mujallodood oo tartiib aada u fiican kitaabka uu ku sameeyey isla markaana uu tilmaamay aqwaasha sheekhu sharaxa uu ku tilmaamayo meelihii uu ka soo qaatay masaadirteedii iyo maraajicdeedii ayaa uu tilmaamay marka haddii qofku uu isla kaashado kutubtaasi oo dhan faa'iido weyn ayaa uga soo dhex bixi karta amaba se waxa weeyaan uu ka heli karaa inagoon muqadimada inaynu dheerayno aan ku talagelin waynu iska bilaaban doonaa biidni illahi tacaala akrinta kitaabka wuxuu leeyahy sheekhu raximah llah naqulu waxaanu leenahay fi tawxiid illah ilaahay keliyeyntiisa waxaanu ka leenahay muctaqidiina annagoo aaminsan bitawfiiq illaah ilaahay subxaana wa tacaala waafajintiisa waxaanu leenahay maquululqowlki waa kan wixii la odhanayey ana allaha waaxidun ilaahay waa mid keliya baanu leenahay oo laa shariika lahu mid wax la wadaagaa ma jiro waxaa sheekhu uu ku bilaabay kitaabkiisa sheegitaanka iyo xusitaanka tawxiidka waayo tawxiidku waa madaxii diinta iyo halkii ay ka dhaqaaqaysa keliyeynta ilaahay subxaana wa tacaala waana dacwat rusul rususha ilaahay soo diray waa kii ummadaha ay ugu baaqayeen waa ka ilaahay subxaana wa tacaala cidda uu waafajiyaa adduunyadana ciz iyo sharaf uu ku yeelanayo aakhirana uu ka mid noqonayo kuwa badbaada ugu yaraan ka badbaada alkhuluudu fi nnaar kuwa aritaanka naarta ka badbaada tawxiidku sidaad aragtaan waa masdar wuxuu ka yimi ficilka waxada yuwaxidu tawxiidan tawxiidna macnihiisu waxa weeyaan luqada carabta markaynu eegno altawxiidu waa alifraad waa keliyeyn weeyi tawxiid ullahi marka la leeyahay macnaheedu waxay noqonaysaa ifraad ullah keliyeynta ilaahay maxaa ilaahay lagu keliyeynaya taasi waxay inooga soo baxaysaa markaaynu sharcan u garanno wuxuu yahay tawxiidku sharcan tawxiidku waa ifraad ullahi tabaaraka wa tacaala birububiyatihi wa uluuhiyatihi wa asmaa'ihi wa sifaatih waa ilaahay in lagu keliyey rabbinimadiisa inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala kelidii rabbi yahay la ictiqaado lana fuliyo ilaahay tabaaraka wa tacaala macbuudnimada in lagu keliyeeyo oo kelidii inuu cibaado mutaysto xaq uu leeyahy la aamino taana lagu dhaqmo ilaahay in lagu keliyeeyo magacyadiisa wan wanaagsan iyo tilmaamihiisa dhamayska tiran oo macnaheedu yahay magacyada ilaahay tabaaraka wa tacaala uu isku magacaabay kitaabka uu ku sheegay ama rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay in ilaahay lagu magacaabo sideeda iyadoo loo daynayo tilmaamaha iyo sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala uu isku sifeeyo isku tilmaamo ee dhamayska tirane wanaagsanna in ilaahay tabaaraka wa tacaala loo sugo waxaa intaa weliba la raacinayaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala laga nasaho laga fogeeyo u ekaanshaha iyo lamid noqoshada khalqiga oo waa in la ictiqaado la aamino magacyada ilaahay iyo sifaatka ilaahay uu leeyahay in aanay la mid ahayn una dhigmin kuwa makhluuqaadku ay leeyihiin waxaa halkaa inooga soo baxday tawxiidku inuu u qaybsamo saddex qaybood ka la waxidayee la keliyeynaya waa allah waa waaxid waa kelidii laakiin qaabka ilaahay loo keliyeeyo ayaa saddex sifo ama saddex nooc u dhacaysa saddexdaa noocta koowaad waxay tahay waa tawxiid arububiya ta labaadna waa tawxiid aluluhiya saddexaadna waa tawxiid alasmaa'i wasifaat tawxiid arububiya macnaheedu waxa weeyaan ifraad ullahi tabaaraka wa tacaala biafcaali ilaah in lagu gaar yeelo afcaasha uu ku sifaysan yihi oo la aamino inaan cidna la wadaagin afcaashaasina guud ahaan waxay isugu soo ururaysaa saddex sida aimadu ay tilmaameen qur-aankuna uu ishaaray waa ifraad ullahi bilmulk ilahay waa in lagu gaar yeelo lahaanshaha oo ilaahay ba subxaana watacaala kownkan iyo caalamkan iska leh adduun iyo aakhiraba ilahay isaga ayaa leh sidaa awgeed ayaa ilahay aayaad qur-aano fara badan wuxuu ku tilmaamay inuu mulkiga isagu leeyahay tabaaraka aladi biyadihi lmulk lahu mulku samaawaati waalard ta labaad waa in ilaahay lagu gaar yeelo khalqiga iyo abuurka oo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala wax abuura kelidii cid wax la abuurtaa ma jirto abuurkana macnihiisu wuxuu noqonayaa waa aliijaadu min cadamin aliijaadu min alcadam shaygii oan jirin in la jirsiiyo weya abuurka ilaahay la gaarhka yahay waa kaa makhluuqaadkuna inta sameeyaan waxa weeyaan wax ilaahay uu abuuray inay suuro ka bedelaanoo suuro kale ay u bedelaan oo tusaalehaan geedka yaa abuuray ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala albaabbay ka dhigayaan khalqigii ama saqaf guri bay ka dhigayaan iyagu markaa waxbamay abuurin wixii ilaahay uu abuuray ayuunbay bedbedelayaan oo qaabab kale ay u samaynayaan hal min khaaliqin hayr llah ayuu ilaahay yidhi miyuu jiraa mid khaaliqa oon ilaahay ahayn dee ma jira weya macnaheedu e bal haddaad idinku ogtihiin keena mana keeni kartaan alaa lahu lkhalqu waalamr ilaahay isaga ayaa le khalqiga abuurka isaga ayaa iskale cidno lama wadaagto amarkana ilaahay isaga ayaa liyo maamulka sharci ahaan iyo qadar ahaan ba ilaahay caalamka isaga ayaa kelida u maamula arrin saddexaada ilaahay lagu gaar yeelaya ee tawxiid rubiya hoos imanaysaa waa tadbiir waa maamulka caalamka ilahay baa caalamkan maamula cidna lama maamusho ilahay subxana wa tacaala malaa'igtu ilaahay lama maamusho ambiyaduna lama maamulaan saalixiinta iyo awliyada ilaahayna lama maamulaan cidina ilahay lama maamusho caalam yudabiru alamra min alsamaai ila alard ilahay baa arrinka xagga sare kasoo xukuma xukunkiisa iyo maamulkiisa iyo tasarufkiisa ayuu ilaahay subxaana watacaala dhulka uu soo dejiyaa cid ilaahay la maamushaana ma jirto tawxiid arububiya saddexdaasi qaybood ee aynu nihi waa uu ka kooban yahay ilaahay marka lagu gaar yeelo addoonkaasi wuxuu noqonayaa mid ilaahay tabaaraka wa tacaala waxiday oo keliyeey oo rabbinimadii ku keliyeeyey laakiin intaasoo quro qofku muslim ku noqon maayo oo hadduu qofku idhaahdo ilahay baa kelidii wax abuura ilaahay baa kelidii caalamka iskale ilahay baa kelidii caalamka maamula laakiin ilahay cid aan hayn uu caabudayo sida mushrikiintii quraysh ay samaynayeen asnaanta ay caabudayeen muslim dee hadalkaa hore uu ku yihi ku noqon maayo sidaa awgeed ayaa kuwii kufaar ee qurayshta ka mid ahaa iyo kuwo kaleba ay qirsanaayeenee ogolaayeen inuu ilaahay yahay alkhaaliq almalik almudabbir walain sa'altahu man khalaqa asamaawaati walard layaqulu layaquluna khalaqahuna alcaziizu alcaliim nebi maxamedow haddaad weydiiso aad tidhaahda yaa abuuray samooyinka iyo dhulalka kuwa kufaarta haddaad weydiiso ee qureysheed waxay ku odhanayaan waxaa abuuray allaha casiiska ee caliimka haddana maca dalika gaalay ahayn waayo ilaahay tabaaraka watacaala cibaadadii baanay u keliyeyn oo aanay u gaar yeelin nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam may rumaynin oo waa ay beeniyeen qaybta labaadee tawxiidku waxay tahay waa tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcibaada waa in ilaahay cibaadada loo gaar yeelo waa xaq ilaahay uu leeyahy waa xaqullahi cala alcibaad waa xaqa ilaahay addoomaha uu ku leeyahy an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya inay caabudaan oo ilaahay subxaana watacaala cidna aanay la wadaajin tawxiid marka aluluhiya waa ka ilaahay subxaana watacaala uu usoo diray rusushu si dadka ay u banaan ay ugu sheegaan oo ay ka dhaadhiciyaan walaqad bacahnaa fi kuli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaguut waxa ilaahay u leeyahy ummad kasta waxaanu kasoo dhex saarnay rasuul baan usoo diray rasuulku muxuu la socdo o uu siday an icbud allah ilaahay caabuda kelidii wajtanibu taaguut ka dheeraada waxa ilaahay sokadii la caabudayo ama ilaahay sokadii la adeecayo laga amar qaadanayo iyadoo ilahay amarkiisi la khilaafayo ka dheeraada buu ley rabbi tabaaraka watacala wama arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ila ana facbuduun nebi maxamed oo adiga hortaa rasuul maanaan dirin bu ihi rabbi tabaaraka watacaala rasuul kasta oo aanu diray hadduu jirana waxa rasuulkaasi aanu u waxyoonay anahu laa ilaha ila ana facbuduun ilahay wuxuu le waxaan ku idhi ilaah xaq lagu caabudaa ma jira aniga mooyaane waxa kale ilaahye lagu tilmaamay ee dad ay caabudeen oo dhan baatil baa lagu caabudaa dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min dunihi huwa albaatil ilahay wuxuu leeyahy marka anigoo quraya caabuda marka hada huwa tawxiid alcibaada tawxiid aluluhiyana waad odhan kartaa waana ka khalqiga badankiisu ay diideen ay ka kufriyeen ay la iman waayeen loogu taageeli waaye oo tawxiid arububiya cid isdiidsiinaysa mooyaane cid xaqiiqa ahaan iyo yaqiin ahaan u diiday may jirin waxaa ilaahay uu ka warramay fircoon oo kale inuu diiday uhi ana rabbukum ulacla laakiin arrintaasi inay beentii ahayd oo isaga laftiisu aanu caqiid ahaan u aaminsanayn oo uu yaqiinsanaa ilaahay jiritaankiisa khalqigiisa iyo mulkigiisa iyo tadbiirka ilaahay inuu laftiisu qirsanaa ee uu iska kibrinayo uu diidaya buu ilaahay tilmaamay wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum dulman wa culuwa way inkireen buu ilaahay leeyahy iyagoo xaqii garanaya ilaahay jiritaankiisa iyadoo weliba naftoodu ay yaqiinsatay markaa cid diiday tawxiid rububiya oo tidhi waxaa jira khaaliq kale ama mid kale oo maalik ah ama mudabbira oo ilaahay la siman khalqiga iyo kownka iyo caalamka may soo marin cid iska kibrinaysa arrintaa iyadoo yaqiinsan mooyaane sidaa awgeed waxaa muhima kan labaad oo tawxiid aluluhiya waa ilaahay cibaadada in loo gooni yeelo oo ilaa waktigii rususha ilaahay subxaana watacaala uu soo diray ilaa yoomina haada dad fara badan ay ka kufriyeen khilaafka iyo hadalkuna uu ka taagnaa in isaga xoogga la saaro weyaan ilahayna markuu tawxiid rububiya qur'aanka in fara badan uu ku sheegay qaabka ugu sheegaya waa min baabi alilzaam waxa ilaahay uu leeyahy war haddaad qirsantihiin inuu ilaahay caalama kelidii abuuray oo kelidii uu leeyahay oo kelidii uu maamulo war ilaahay kelidii maxaad u caabudi weydeen ee keenay cibaadadiisa inaad dhinac kale u leexisaan ama inaad ilaah iyo cid kale aad ka dhaxaysiisaan waa min ha min hada albaab weye tawxiid rubi marka qur-aanka lagu sheegayo tawxiidu marka aluluhiya waxa uu ka laazimaya oo ka dhalanaya tawxiid arububiya tawxiid aluluhiya wuxuu koobsanayaa tawxiid arububiya oo ilaahay subxaana watacaala marka aad cibaadadii isaga aad u keliyeyso cid kale aanad waxba kasin cid kale aad u leexin taasi macnaheedu waxa weeyaan inaad qirsantahay oad yaqiinsantahay oad caqiidaysan tahay inuu ilaahay kelidii cibaado xaq u leeyahay waayo isagoo qura wax abuuray isagoo qura ayaale isagoo qura ayaa maamula saasay labadaasi markaa isugu xidhan yihiin oo aanay u kala maarmahayn tawxiid alasmaa wasifaat isaguna waa waadix waa ifraad llahi tabaaraka watacaala bima yakhtasu bihi min alasmaai wasifaat waa ilaahay in loo gaar yeelo oo lagu gaar yeelo iyadoo loo sugayo cidna aan lagala mid dhigahay magacyada iyo sifaadka wan wanaagsan ee ilaahay uu leeyahy kitaabkiisa uu ku sheegay ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam sunadiisa saxiixa uu inooga warramay saddexdaa qaybood inuu tawxiidku waxa weeyaan uu uqaybsamo keliyeynta ilaahay inay saddexdaa uqaybsanto waxaa culimadu ay kala soo baxeen aayaadka qur-aankaa markii ay raacraaceen waxaana aimada qaarkood ay tilmaamaan raxmatullaahi calayhim in aayad qura oo kitaabka ilaahay ku jirtaa saddexdaba ay koobsanayso rabu samaawaati waalard wma baynahuma faacbudhu wastabir licibaadati hal taclamu lahu samiya ilahay muxuu ihi waa rabu samaawaati waalard wama baynahuma ilahay isaga ayaa rabbi u ah samooyinka iyo dhulalka iyo inta ka dhaxaysaba isagaa rabbi u ah macnaheedu waa maxay isagaa abuuray isaga ayaa leh isaga ayaa maamula waa tawxiid rububiya intaas faacbudhu wastabir licibaadati ilaahaasi tabaaraka wa tacaala rabu samaawaati waalardi wama baynahuma caabud taasina waa maxay waa tawxiid aluluhiya oo cibaadada u gaar yaal sabir baanay cibaadadu u baahantay buu lehy rabbi tabaaraka wa tacaala kaasina waa tawxiid aluluhiya hal taclamu lahu samiya miyaad u og tahay ood keeni kartaa adigu cid ilaahay tabaaraka wa tacaala la masa ama la siman ama u dhiganta ma keeni kartid weyaan macnaheedu mana jirto taana macnaheedu waa maxay tawxiid alasmaa wasifaat macanaa ilaahay cid magacyadiisa iyo sifaatkiisa la wadaagta oo kala midi ma jirta buu lehy rabbi tabaaraka wa tacaala marka bitatabuc walistiqraa saas ayaa aayaadka qur-aankaa culimadu ay uga soo saareen wuxuu leeyahy sheekhu naqulu waxaynu leenahay fi tawxiid illah ilaahay keliyeyntiisa markaaynu ka hadlayno muctaqidiina inagoo aaminsan bitawfiiq illaah ilaahay tabaaraka wa tacaala waafajintiisana arrintaa ku leh oo ku ictiqaadsan waxaynu leenahay ana allaha ilaahay waaxidun waa mid qura oo laa shariika lahu cid wax la wadaagtaa ma jirto cid ilaahay magacidiisa la wadaagtaa ma jirto cid sifaadkiisa la wadaagtaa ma jirto afcaashiisa cid la wadaagto kala midii ma jirto xukumka iyo maamulka cidi lama wadaagto rabbi tabaaraka wa tacaala ilaahay cibaadadiisana cidi lama wadaagi karto haddii cid lala wadaajiyana arrinkaa la sameeyey waa baatil aan xaq ahayn sheekhu markuu tawxiidka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qiray ee uu ku bilaabay kitaabkiisa uu ku furfurtay waxa uu ku xigsiiyey qowlka uu leeyahay walaa shaya mithlahu shay ilaahay lamidiina ma jiro walaa shaya mithlahu laadu waa naafiyatu liljins macnaa shay wuu doonaya ha noqdo cid ilaahay tabaaraka wa tacaala lamidi ma jirto waxay isku waafaqeen ahlu sunna waljamaaca ana allaha tabaaraka wa tacaala laysa kamithlihi shay laa fi daatihi walaa fi sifaatihi walaa fi afcaali ilaahay oo kale cidina inaanay ahayn oo makhluuq allaha khaaliqa inaanu la mid noqon karin ilaahay daatadiisa cidi kalama mid aha sifaadkiisa iyo tilmaamihiisana cidi lama wadaagto kalama mid aha afcaashiisana rabbi tabaaraka wa tacaala cid uga dhigantaa ma jirto waxay ka mid tahay khasaa'ista iyo waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu la gaaryo waxyaabaha ilaahay uu la gaarka yahay la mid maaha kuwa makhluuqaadku ay ku tilmaaman yihiin ee ay la gaarka yihiin kuwa makhluuqaadku ay ku tilmaaman yihiin ay la gaarka yihiin la mid maaha umana dhigmaan kuwa rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay uu ku sifaysan yahay caqiidada caynkanana qur'aanka ayaa taqriiriyo waxa ilahay uhi laysa kamithlihi shay ilaahay tabaaraka wa tacaala cid lamidii ma jirto wa huwa asamiicu albasiir isagoo ilaahay ah mid waxna maqla waxna arka waxaa marka aayadda qur-aanka awalkeeda ama qeybteeda hore ay burburinaysaa qowlka cid kastoo tidhaahda cid baa ilaahay subxaana wa tacaala lamida qowlkoodu inuu baadil yahay bay tusinaysaa laysa kamithlihi shay wa raddun cala almumathila kuwa ilaahay makhluuqaadkiisa kala mid dhigay ilaahay makhluuq la maseeyey waxaasi ay ku qowleen ay ku dhawaaqeen inuu baadil yahay bay tilmaamaysaa wa huwa asamiicu albasiirna waxay tilmaamaysaa inaanay arrinta hore ka dhalanahayn in ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa loo diido oo iyadoo ilaahay cid la midii aanay jirin haddana ilaahay magacyuu leey waxa rabbi uu leeyahay tabaaraka wa tacaala sifaat magacyadan iyo sifaadka rabbi uu leeyahay la mid maaha kuwa u dhigmana maaha kuwa makhluuqaadku ay leeyihiin marka aayadda qur-aanka ahi waxay burburinaysaa asal dhan oo ay dejisteen kuwa ilaahay tabaaraka watacaala sifaadkiisa diiday oo waxay yidhi haddii ilaahay sifaadkan loo sugo inuu makhluuqaadka la mid noqdo ayaa ka dhalanaysa ilaahay baa asalkooda burburiyo wuxuu leeyahy ilaahay isagoo sifaadka iyo tilmaamahaa leh haddana makhluuqaadka lamid maaha walahu lmathalu lacla walilahi almathalu lacla sifada sare ee cidina aanay lahayn inay ku tilmaam ku tilmaamnayn ilahay baa tabaaraka watacaala iska leh marka ahlusunna waljamaca waxay jamcinayaan bayna alnafyi waalisbaat yusbituuna lilahi tabaaraka watacaala ma asbata linafsihi aw asbatat lahu rusuluhu min alasmaai wasifaat waxay ilahay usugayaan magacyada iyo sifaadka ilahay uu isu sugay kitaabkiisa uu ku sheegay ama rusushiisu ay nooga warantay nafyiga iyo diidmadana macnaheedu waxa weeyaan wayanfuuna can illahi tabaaraka watacaala altamhiila waltashbiih waxa ilahay ay u diidayaan lamid noqoshada khalqiga marka yajmacuuna bayna alisbaati waltanziih asmaad iyo sifaadkiina way sugayaan ilahayna waxay ka nazahayaanay ka dheeraynayaan lamid noqoshada khalqiga hadihi hiya caqiidatuhum waxay udhaxaysaa sida culimada qaarkood ay tilmaameen waxay ka dhigan tahay caqiidadaasi labanka khaaliskaa caanaha saafigaa ee ilahay uu tilmaamay min beyni farsin wa damin dhiig iyo uus dhexood inay ka soo baxaan marka caqiidata ahlusunna waljamaca waa shay saafiya hareeraha waxaa ka xiga oo waddadaa tooska dhinacyada ka xiga laba caqiido baatila oo mid ay tahay atactiil in ilaahay magacyadiisii iyo sifaadkiisii loo diido o la idhaahdo ku magacaabi mayno ku sifayn mayno ta labaadna waxay tahay baatilkii waa caqiidatu tamhiil in la idhaah magacyadan iyo sifaatkan ba ilahay waa usugaynaaye laakin kuwa khalqigay lamidi labadaasiba waa baatil xaquna waa in la yidhaahdo ilaahay asmaadiisan iyo sifaadkiisaba waa usugaynaa annagoo aaminsan oo ictiqaadsan kuwa khalqiga inaanay la mid ahayn isla markaana aan garanahayn kayfiyada iyo qaabka ay leedahay waayo ilaahay subxaana watacaala noogamu warramin oo noomu sheegin waxaa sheekhu uu leya walaa shay an yucjizu ma jiro shay ilaahay cajsi gelinaya oo awood darro ilaahay subxaana watacaala ku ridi kara waxaa sheekhu hadalkan uu uga jeedaa ilaahay subxaana watacaala marka cajziga iyo awood darrada uu ka anfinayo le ilahay waa ka dheer yahay maxay taasi ku timi waa likamaali qudrati awooddiisaa dhamaystiran ilaahay subxaana watacaala oo haddaanay awooddaadu dhamaystirnayn buu cajsi kugu dhici kara laakiin qudrada kaamilka ee dhamayska tiran mar hadday meesha timaado dee cajsi iyo awood darra meesha way ka baxda marka ilaahay subxaana watacaala awood dhamaystiran buu ku tilmaamay sida uu tilmaamay ina allaha calaa kuli shayin qadiir ilahay wax kastaba waa awooda ilahay wax kastaba waa awoodaa maxay la macno tahay laa shay an yucjizu wax ilaahay awood darro kaga tegi karaa ma jiro wa kaana allahu calaa kuli shayin muqtadira ilahay wuxuu ahaaday mid shay kaste awooda wma kana allahu liyucjizahu min shayin fi samaawaati wala fi lard inahu kana caliima qadiira ilahay muu ahaa nin tabaaraka watacaala miduu cajsi gelin karo oo awood darro uu ku beeri karo cid samada joogta iyo cid dhulka joogtaa toona waxay tahay sababtu inahu kana caliima qadiira ilahay waa mid cilmi badan waana mid awood iyo qudro badan cajsiga iyo awood darradu maxaa ay ka dhashaan waxaa sababu ah ima cadam alcilm wa ima cadam alqudra waxaa awood darro kugu ridi kara cilmi la-aan oo ashyaada la qabtay awoodda loo leeyahay waxna waa wax cilmi ahaan awood loogu yeesho waxna waa xoog ahaan iyo quwad ahaan awood loogu yeesho oo iminka tusaale haddaan kuusoo qaado kombyuutar hadduu halkaa yaallo oo aanad kombyuutarka sida loo shidiyo sida loogu shaqeeyo aanad aqoon awood daraad ku sifaysan tahay marka kombyuutarkaa lagu eego oo aad ka caajisto o aad ka awood darayso inaad kombyuutarkaa furto aad ku shaqayso awood darrada ama xoog la-aan baa kuu keentay maayo waxaa laga yaabaa inay muruqyadu intaa ku leegyihiin ee cilmi darra awood darrada caynkaasiya kuu keento dhinac kale waxaa laga yaabaa qofku inuu cilmi buuxo oo uu caalim yahay umuurta adduunya iyo ta diineedba inuu cilmi u leeyahy laakiin xoog ahaan marka la eego uu awood daran yahay oo tusaale ahaan nin baa waxaa laga yaabaa inuu yahay nin injineera guryaha sida loo dhiso cilmi ahaan si fiican buu uyaqaana laakiin xabadda jaajuurkaa qaadi kari maayo maxaa arrinta noocaas iyo sababay qudre la-aan baa haysa awood darra haysa marka cajsigu aslan wuxuu ka yimaadaa cilmi la-aan ama awood la-aan labadaa mid buu ka yimaadaa dee ilaahay subxaana watacaala cilmi dhamaystiranna waa leeyahay awood dhamaystiranna waa leeyahay idan labadii arrimoodee sababi lahaa awood darrada labadiiba ilahay waa ka fogyihin sidaa awgeed ilaahay tabaaraka watacaala laa yucjizuhu shayun wax cajzi geliyaa ma jiro waxaynu halkaa tilmaamaynaa qaacido ka mida qawaacidda ahlu sunnuhu ay tilmaamaan markay baabkan ka hadlayaan qaacidadaas oo ah kulu nafyin fii xaqi illaahi tabaaraka wa tacaala yatadamanu ihbaatan mar kastoo ilaahay sifo xun ama sifo nuqsaaneed loo diido o la dha ilahay kuma sifaysna maaha inay diidmo badax tirano arrintu ay iska tahay ee waxaa la socda sugitaan ilaahay loo sugayo sifadaa xune loo diidayo ta wanaagsane kasoo horjeeda oo haddii la idhaahdo ilaahay awood darro kuma sifaysna waxaa la socda awood dhamaystiran buu leeyahay marka annafyu fii xaqi illahi maaha nafyi maxdi nafyi barax tiran maaha waa nafyi wata isbaat iyo sugitaan wuxuu leeyahy sheekhu walaa ilaaha gayruhu walaa ilaaha ay walaa macbuuda mid la caabudaa ma jiro oo bixaqin xaq lagu caabudaa oo gayruh ilaahay subxaana watacaala aan ahayn macanaa cid xaq lagu caabudo ilaahay baa jira cid kastoo ilaahay tabaaraka watacaala sokadii la caabudayo oo cid ilaah ay ka dhigatay waxaa lagu caabuday waa maxay baatil baa lagu caabuday qur-aankaa taa caddaynay ilahay wuxu uhi wa ilaahukum ilaahun waaxid ilaahinu waa mid qura waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan waa run annaga ilaahaygu waa mid qura laakiin waxaa laga yaabaa inay jiraan dad kaleo ilaahyo badan leh si ay taasi meesha uga baxdo ayaa ilahay wuxuu yihi wa ilaahukum ilaahun waaxid laa ilaaha ila huwa araxmaan araxiim hamoodina in idinkuu laydin leeya ilaahaynu waa mid qura ee makhluuqaadka oo dhami ilaah xaqo ay leeyihiin ma jiroon allah ahayn oo laa ilaaha ila huwa araxmaan araxiim ilah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane aayad kale ilaahay wuxuu yihi tabaaraka watacaala oo kuwii horeynu tilmaanay ay ka mid yihiin an icbudu llaha wajtanibu taaguut laa ilaaha gayruhu ayaa ay la macnatay laa ilaha gayruhu marka waa kalimatu tawxiid laa ilaha ila allah iyo laa ilaha gayruhu waa isku mid kalimatu tawxiid waxa ay ka kooban tahay laba qaybood sidaa kuu muuqata laa ilaaha iyo ila allah qayb waa diidmo oo waa laa ilaaha qaybna waa ogolaansho oo waa ila allah qaybta hore diidmada ee laa ilaaha ahi waxa ay diideysaa ilaahnimo loo sheego ama uu sheegto cidda rabbi ka soo hadhay o dhan qaybta dambe oo sugitaanka ahina allaha tabaaraka wa tacaala xaqa ah ayaa ilaahnimadiisa iyo macbuudnimadiisa ay sugayso marka macnihii muxuu noqonayaa laa ilaaha gayruhu oo laa ilaaha ila allahu lamida macnaheedu muxuu noqonaya laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane axsan tafsiir tafsiirka u fiican ee kelimadda alla taara waaka laakiin haddii la idhaahdo laa ilaaha mawjuudun hayru oo kolleyba kelmaddaasi waxay u baahan tahay in khabarkii loo soo qadaro oo haddaynu idhahdo laadaasi waa naafiya liljins ilaahana waa isamkeedii dee khabarkii baa maqano in la soo qadaraa bay u baahanta haddaynu idhaahno naafiya liljinsi maaha ilaah waa mubtada dee markaana khabar bay u bahanta calaa kuli xaal khabar baa loo bahay in lasoo qadaro khabarkii lasoo qadaraya marka inuu mawjuud noqdo maaha oo la ihahdo laa ilaaha mawjuudun ila allah ilaah joogaa ma jiro ilaah jiraa ma jiro allah mooyaane insaa la yidhahdo waa khalad waxaana ka dhalanaysa balan culimadu ilaahyadan baatilkee dadka qaarkood ay samaysteen ay caabudayaan inaad waxa weya ila way joogaano waa kuwa jire oo dad agtooda ilaahye ka ahe baatil ba ahaatee inaad ilaahnimo kuwa u qirtaba u macnuhu noqonaya kuwaana waxa weeyaan ilaahnimo inaad uqirta waa baatil si aanay taasi u dhicin khabarka lasoo qadaraya waa inu noqdo bxa macbuud laa ilaaha macbuudun bixaqin ila allah ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane laakin ilaahyo kale ma jiraanoo ma joogaan ha maxaa lagu caabudaa ma xaq mise baatil baatil baa lagu caabudaa ilahay baaba qur-aanka tabaaraka watacaala ilaahyo ku tilmaamay waxa ay caabudayan lakin waa ilaahyo baatila oo ilahay wuxu uhi fama agnat canhum aalihatuhum alatii yadcuuna min duuni illahi min shay markii ilahay ciqaabkiisa iyo amarkiisu uu yimi ilaahyadoodii ilaahay sokedii ay caabudayeen waxba kamay tarin marka ilahay muxuu ku tilmaamay ilaahyo laakin waa ilaahyo baatila dalika biana allaha huwa alxaq arrinkaasi wuxuu ku dhacay inuu ilaahay yahay allah xaqa ee kelidii cibaado xaq u leh wa ana maa yadcuuna min dunihi huwa albatil ilaahyadan allah sokadii ay caabudayaan ee u yeedhanayaanna waa batil wey xaqdara ayaa ay ku caabudayaan oo ay ugu yeedhanayaan khulaasulqowl waxay tahi ahlu sunnuhu waxay yidhahdeen khabar in loo soo qadaraa waa daruuri khabarka loo soo qadarayaana waa inuu noqdo laa ilaha macbudun bixaqin ila allah waa inuu khabarku saa noqdo iyagoo khilaafsan qolada la dhaha muctazilado yihi waxba bayaan loo soo qadarin arrinta ay ku bineeyeenna waa arrin iminka sharaxeedu laga inola dheeraado dadka qaarkoodna afhaamtoodu aanay gaadhin iyagoo khilaafsan nuxaadda qaarkood oo yidhi khabarka lasoo qadaraya waa mawjuud labada arrimoodba iyagoo khilaafsan oo ka baydhay ahlu sunna waxay yidhaahdeen waa in laa ilaaha macbudun bixaqin ila allah khabarka loo soo qadaraya waa inu saa noqdo marka laa ilaha ila allah ilahay bay cibaado u sugtay uu la gaar yahay wixii ilahay ka sokeeyena cibaado wax weyn waa u diiday waana arrinta markaa ay isku hayeen rususha iyo aqwaamtooda oo rasuul kastaa wuxuu qoomkiisa ku lahaa an icbud allaha maa lakum min ilaahin hayru war ilaahay kelidee caabuda cid xaq lagu caabudo isaga aan ahayn ma jirte nabiy llahi huud baa yidhi oo saalix baa yidhi oo nabiy llahi nuux baa yidhi oo nabiy llaahi maxamed alayhi salaatu wasalaam qoomkiisa ti ay isku hayeen taasi ayay ahayd ilahay baana qur-aan ku tilmaamay ta dooda iyo hadalkuu ka taagana inay taa ahayd oo kuu lahaa ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab oo kuwii la caabudaya ma mid qura ayuu ka dhigay arrintaasi waa mid lala yaabe manaa waa ogol yihiin inuu ilaahay noqdo mid kamida kuwaa la caabudaya laakiin ma ogola in la idhaha kelidii baa la caabudaya taa ay ku kufriyeen ee ay gaalo u noqdeen iyagoo ilaahay khalqigiisa iyo mulkigiisa iyo tadbiirkiisaba ogolina tacaynkaasi ayaa waxa weeyaan ay ahayd wuxuu leeyahy sheekhu raximahullah qadiimun weeyaan ilaahay waa mid horeeyey bila ibtidaa'in wakti uu ka bilaabmay iyadoo aanay jirin daa'imun ilaahay waa mid weligii jiraaya bila intihaa'in oo dhammaansha-aan lahayn hadalkani waxa uu la macno yahay qowlka ilahay u leeyahy huwa alawalu waalaakhir ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kii horreeyey cidina aanay ka horreyn sida nebi maxamed aayadda markuu fasiraya uu yihi anta alawalu falaysa qablaka shay ilaahayow adiga ayaa horreeyey cid wax kaa horreeyeyna ma jiro wakti horey ilaahay tabaaraka wa tacaala jiritaankiisuu ka bilaabmin ma jiro isaga ayaa khaaliqiya waalaakhir markuu fasirayay nebi maxamed wuxuu yihi wa anta alaakhir falaysa bacdaka shay ilaahay waxaa tahay ka dambeeye daa'imka cid walba ka dambeeya cid kaa dambaysaana ma jirto inuu cibaaradaasi isticmaalo ayaana sheekha u wanaagsaneed halkan uhi qadiimun bila ibtidaa daa'imun bila intihaa waxa uga wanaagsaneyd inuu yidhaahdo huwa alawalu falaysa qablahu shay wa huwa alaakhiru falaysa bacdahu shay sida uu yahay tacbiirka qur'aanku tafsiirka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu yahay waxaa marka aynu baraarujinaynaa halkan waxay tahay adilada kale tusinaysa ilaahay tabaaraka wa tacaala daa'imitaankiisa waxaa ka mida aayaadka qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay kullu man calayha fan wayabqa wajhu rabbika duljalaali waalikraam adduunkan cid kasta oo ilaahay uu ku abuuray waa dhammaanayaan cidda hadhaysaa waayo allah tabaaraka wa tacaala duljalaali waalikraam ah ilaahay baa tabaaraka wa tacala odhan doona yowma alqiyaama ana almalik ayna almuluk aniga ayaa boqorkii dhabta ah kuwii boqornimo sheegan jiray waxa weeyaan maye arrinta kalena baraarujina waxay tahay qadiim markuu sheekhu halkan ku tilmaamay qadiim ogow kama mid aha magacyada ilaah qadiim laysat min asmaai illah alawal baa ka mida magacyada ilaah qadiim inaanay magacyada ilaahay kamid ahayn maxaa loo xujaystay ama lagu bineeyey ilahay inagu magac uma bixin karno khalqigiisuna ilahay magac uma bixin karaan si awgeed asmaa ullahi waa tawqiifiya ilaahay magac uu isu bixiyey oo isagu uu inoo sheegay inuu magacyadiisa ka mid yahay ama rusushiisu ay noo sheegtay inuu magacyada ilaahay ka mid yahay ayuun baynu ilaahay ku magacaabi karna inu ugu yeedhi karna inu ku baryi karna laakiin mid inagu iminka ilahay uma bixin karno waayo ilahay magaciisa waxay ka mid yahay arrimaha qeybka inaga maqan arrimaha qeybka inaga maqanna inta laynooga sheego waa inaynu ku gaabsanno oo aynaan dhaafin walaa takfu ma laysa laka bihi cilm ina asamca walbasara walfuaad kulu ulaaika kana canhu mas-uula waxaanad aqoon u lahayn haddaba gelinoo harraacin bu hi rabbi tabaaraka watacaala maqalkaagan iyo basarkaagan iyo qalbigaaganba su-aalaha lagaa weydiin doonaa yawma alqiyaama marka asmaa ullahi maadaama ay tahay tawqiifiya oo ilaaha inaan ku magacaabi karin magacaanu isku magacaabin qadiimna aanay ku soo aroorin kitaabka ilahay inay asmaa ullahi ka mid tahay sunada rasuulkana alayhi salatu salaam aanay kusoo aroorin lama odhan karo qadiim asmaa ullahi bay ka mid tahay sheekuna marka horan ku keeno dee muu odhan magacyada ilahay qadiim baa kamida ee wuxuu tilmaamay un ilaahay tabaaraka watacaala horeyntiis iyo awaliyadiis ayun baa macnaha u qasiye u ka hadlayaa wy saa awgeed ayaa sheekha shaarixa ibn abilciz uu baraarujiyey inaanay qadiim kamid ahayn asmaa ullah saas oo kale sheekhu lalbani raximah ullah sharax iyo tacliiqa uu ku leeyahy kitaabka sheekh ibnu baaz baa lamida sheekh ibnu maanic baa kamida qadiim marka ilaahay tabaaraka watacaala marka lagu ilaaqaayo qadiim sifaadka ilaah iyo tilmaamaha ilahay way ka mid tahay inay ka mid tahayna waxaa u daliila hadalka ku soo arooray ducada rasuulka alayhi salaatu wasalaam ee rasuulku uu leeyahay wa bisulطaanika alqadiim ilah waxaan kugu weydiisanayaa sulaankaaga awoodaada iyo maamulkaaga horeeyey marka asulطaan waa min sifaat illah qidan baa lagu sifeeyey horeyn kulu ma kana sifatan lisifaat illahi fahuwa sifat lilah shay kastoo ilaahay tilmaamihiisu ay ku tilmaaman yihiin oo sifo wa dee ilahayna sifa u yihi tabaaraka watacala marka qadiim waa min asifaat culimada qaarkood waxay yidhaahdaan iyagoo laga yaabo inaanay xadiidkaasi qaarkood aanay arag xataa sifaatka kuma jirta ayay yidhaahdaan waxaana arrintaa ay ku cileeyaana yidhaahdaan dee qidamku tusin maayo horeyn aanay waxbaba ka horreyn taa tusin maayo ee inuu waxa weeyaan ashyaada qaarkood uu ka horreeyey uun ayaa ay tusinayso inuu isagu wax uu ka horreeyey laakin inuu isagu ugu horreeyo cidina aanay ka horreyn tusin mayso aweliya mutlaqa tusin mayso yidhahda iyagoo daliishada aayadda qur-aanka ilahay uu leeyahay xataa caada kaalcurjuuni alqadiim ilahay wuxuu ka warramayaa dayax dayaxi wuu socday wuu socday dayax weyn buu noqdoo buura ah ilaa markii dambe uu noqday bil bishaasoo aada moodid laantimire degabowday ee saasi uqallocsan marka miyay tusinaysaa in waxa weeyaan curjuunta ama laantimireeda qadiimka inaanay mid kale kasii horreyn mi aayadda qur-aanka laga qaadan kara lagama qaadan karo ee inay iyadu mid horreysay oo gabowday tahay ayuun baa laga qaadanaya laakiin waxaynu leenahay macnaha imika looga jeedo qadiim maaha kaas horreyn mutlaqa ayaa imika looga jeeda waxaana taa caddaynaya qowlka sheekhu yihi bilabtidaain waa mid horeeye hor horeyntiisuna bilaabasho aanay lahayn taasi ayaa ishkaalkii meesha iman lahaa saartay oo bixisay weliba marka la raaciyo xadiidka rasuulka alayh isalaatu wasalaam ee aynu tilmaanayna wuxuu leeyahy sheekhu laa yafna ilaahay tabaaraka watacaala dhammaan maayo walaa yabiid waa la macnown waxaa halkan sheekhu uu sugaya bidawaami baqaa'i illahi tabaaraka watacaala ilahay jiritaankiisu inuu yahay mid daa'ima oo ilaahay tabaaraka watacaala jiritaankiisa kama horeynin cadam iyo waxba la-aani kama horeyn oo ilaahay waa awal walaysa liawaliyatihi waqtun wa zamaan sidaas oo kale ilaahay tabaaraka watacaala jiritaankiisu ma laha wakti uu ku dhammaado makhluuqaadku ilaahay taa waa kaga duwan yihin oo makhluuqaadka jiritaankooda cadam baa ka horreeyey oo mar aanay jirin baa soo martay o ilahay waa kale hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura insaankan miyaanu ku iman wakti aanu ahayn wax la sheegaba aanu jirinba kadib ilaahay tabaaraka watacala uu jirsiiyey laakiin ilahay tilmaantaa maleh weligiiba ilahay waa jiri insaanku sidaas oo kale iyo makhluuqaadka cid cid ciddii ilaahay ka istitnooda uu ka soo reebay mooyaane waa dhammaanayaan oo kullu man calayha faan ayuu ilahay tabaaraka watacala insha allah kitaabka ayay nagu soo mari doonta faqradan daliilkeedu waa aayadda qur-aanka aynu akrinay kulu man calayha fan wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam fanaaga iyo beydkuna xagga macnaha way isku dhow yihiin bay yidhahdeen culimadu oo labada waxay ka turjumayaan dhamaasho iyo tirtiran laa yabiid alibaada macnaheedu waa tirtiritaanki iyo dhamaynta shaygii la dabar jaro marka ilaahay tabaaraka watacaala maaha mid dhamaaniyo mid raad go-ayo toona saasay macnu noqonaya isugeynta labadan kelmadood ee isku macno dhow halkan la isugu geeyeyna waa tawkiidun waa adkayn hadalka la adkaynayo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala baqaagiisa sugitaanka la sugayo la tawkiidinayo bal waxay iyada tawkiida usii tahay daa'imun bila intihaa daa'imun bila intihaa iyo laa yafna walaa yabid waa isku midun waa mid daa'ima o aan dhammaan ahayn iyo mid dhammaanaya maaha waa isku macno waxaa marka labadan cibaare isku macnaha iyo tasaddexaad ee ka horreysa la macnaha sheekhu uu isaga daba keenay waa min baabi tawkiid wey waa hadalka suu adkeeyo oo celcelintan wuxuu uga jeedaa taakiid iyo adkayn walaa yakunu dhici maayo ilaa ma yuriid wax ilaahay uu doono mooyaane ilaahay tabaaraka watacaala doonistiisu waa doonista doonis kastaoo makhluuqaadkiisu ay leeyihiin ay hoos timaado doonista iyo iraadada ilaahay uu ku tilmaaman yahay ee kitaabka ilaahay lagu sheegayna waa laba nooc waxa ilaahay inuu qadar ahaan u doono qadar ahaan inuu shaygaasi u dhaco ayuu ilaahay doonay taasi waxa la dhaha iraadatun qadariyatun kawniyatun khalqiya waana ka ilaahay subxaana watacaala ku tilmaamay aayaadka qur-aanka kuwa ka mida faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xaraja kaanamaa yasacadu fi lsama ka ilaahay uu doono inuu hanuuniyo laabtiisuu islaamka u ballaadhin ka ilaahay uu doono inuu hallaabiyana laabtiisa mid cidhiidhiya oo islaamnimo iyo tawxiid iyo iimaan aanu gelahayn buu ka dhigi doonaa waxaaba islaamka lagaga dhigi doonaa sidii mid la yidhi samadaa fano sallaan iyo meeluu koraatoona aanay u oolina aanu ku lahayn iraadada aayadda lagu sheego waa maxayo doonisan waa tii qadariga ahayd oo dee sharci ahaan ilaahay dadka oo dhan inay hanuunaan buu doonay ee qadar ahaan iyo kown ahaan ayaa ilaahay dadka qaarkood wuxuu ogaa inaan hanuunka ehel u ahayn si awgeed waxaa rabbi tabaaraka watacaala uu doonay inay lumaan maadaama ilahay uu sii ogaa intaanu abuurinba inaan hanuunka ehel u ahayn bicadlihim ilaahay kuwaasi kula xisaabtamay qaarna ilaahay subxaana watacaala wuxuu ogaa marka la abuuray rususha u timaadee kutubta loo soo dejiyo inay yihiin dad hanuunka ehel u ah si awgeed ilahay wuxuu doonay inay hanuunaan bifadlihi wa raxmatih fadligiisa iyo raxmadiisa isagoo kuwa ku arsaaqay waxaana tahay noo caddaynay aadda qur-aanka ilaahay uu leeyahay inaka la tahdi man axbabta walakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin ilahay isaga ayaa sii oga cidda hanuunka ehel u ah iyo cidda aan ehel u ahayn kii ehel u ahaa ee mutayste ilahay u ogaa hadhow inuu hanuuni doono hanuun buu la doonay kii ilaahay u ogaa hanuun inaanu ehel u ahayn oo xaqa u garab mari doono u dafari doonana ilahay hanuun lamu doonin doonistaasina maaha tii sharciga ahayd waa tii qadariga ahayd ta kawniga ta sharcigaayna waata ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay aayaad qur-aana sa yuriidu allahu bikum alyusr ilahay wuxuu idinla doonayaa fudayd macnaheedu waa maxay ilaahay markuu shareecadan idiin soo dejiyo waxyaabaanu idinka mamnuucayo waxaanu idiin diidayba ilahay fudayd buu idin idinla doonaya culays iyo mashaqo iyo dhib ilahay idinla dooni maayo inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijza ahla albeyt ma yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj walakin yuriidu liyuطahirakum waliyutima nicmatahu calaykum labada markaasi iraado mid waxa ay la socotaa ilaahay maxabadiisa oo ilaahay sharci ahaan wuxuu u doonaa wixii uu jecel yahay ee raalli u ka yahay wy oo ilaahay wax allaale waxaa sharci ahaan uu inooga doonay uu yihi sameeyo uuna faray ee khayr iyo wanaag iyo cibaadaad ah waa wax ilaahay uu jecel yahay oo uu raalli ka yahay marka aliraadatu sharciya maqruunatun bilmaxabati waalrida laakin ilaahay qadar ahaan wuxuu jecel yahay iyo waxaanu jeclaynba waa doonaa rabbi tabaaraka wa tacaala oo tusaale ahaan iimaanka ilaahay abubakar uu ka doonay ee uu uga doonay ilaahay tabaaraka wa tacaala sharci ahaan waa shay uu jecel yahay ilaho raalli uu ka yahay bu ah kufrigii abujahal uu sameeyey uu ku dhintay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu la doonay maadaama ilaahay hore uu sii ogaa intaanu abuurinba inaanu hanuunka ehel u ahayn kufrigaa ilaahay doon oo waxaanu ilaahay doonin de caalam kama dhacaan sharci qadar ahaan aan u doonin laakin ilahay miyuu jeclaa miyuu raalli ka ahaa kufriga iyo gaalnimada abujahal uu sameeyey raalli kamu ahan ilahay mana aanu jeclayn walaa yardaa licibaadihi lkufr ilahay kufri iyo gaalnimo addoomihiisa ugama raalli noqdo markaa sheekhu iminka markuu leeya walaa yakunu ila ma yuriid ma dhaco wuxuu ilaahay doonay mooyaane wax kale labadii iraadee aynu waxoogay ka yaro sharaxnay waanay noo iman doonaan iyagoo intaa ka balballaadhane tee buu ujeedaa sheekhu baad umalaynaysaa ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kale ma dhacaan markuu sheekhu leeyahy ma wuxuu sharci ahaan u doono ujeedaa mise wuxuu qadar ahaan u doono wuxuu qadar ahaan u doono waayo ilaahay tabaaraka watacaala waxa u dhacaaya sharci ahaan waxaanay ilaahay doonin oo sharci ahaan ilahay miyuu doona in salaada laga tago oo kufri la sameeyo oo la zinaysto oo khamri la cabo soo tan haddana dhacaysa marka iraadada meesha laga hadlayo waa iraadadii qadariga ahayd waxaanu ilaahay qadar ahaan u doonini caalamka ka dhici maayaan mana samayn karaan addoomu waxaa addoomuhu waxaanu ilahay qadar ahaan u doonin laakiin waxaanu ilaahay sharci ahaan u doonin oon raalli ka hayn o aanu jeclayn de waa kuwa intaa samaynaya kuwa ilaahay tabaaraka watacala sharcigiisa khilaafay laa tabluguhu ilaahay gaari mayso alawhaam malayaashu ilaahay gaari maayaan oo haddaad istidhaahdo ilaahay xaqiiqadiisa iyo kayfiyadiisa malahaaga ku gaadho bal adigu wax iska malayso wax iska tasawiro taa xaqiiqada ilaahay iyo kayfiyada ilaahay kuma gaari karti laa tabluguhu alawhaam walaa tudrikuhu lafaam walaa tudrikuhu ma koodi karto ilaahay tabaaraka watacaala alafhaam fahamka halka waxaa looga jeedaa bimacna alcilm macna alculuum in kastoo cilmigaaga iyo aqoontaadu ay gaadho cilmigaagu mid ilaahay koodi kara maaha oo ilaahay tabaaraka watacala wuxu uhi walaa yuxiituuna bihi cilma ilaahay tabaaraka watacaala cilmi kuma koodi karaan addoomo ilaahay waxbaynu wuxuu inooga sheegay baynu ka naqaanaa magacyadiisa intuu inooga sheegay tilmaamihiisa intuu inooga sheegay sifaadkiisa intuu inooga sheegay laakiin aqoonta aynu leenahay inama gaadhsiin karto inaynu koobno ilaahay tabaaraka watacaala magacyadiisa oo dhan ilaahay tilmaamihiisa oo dhan ilaahay xaqiiqada iyo kayfiyada uu ku sugaya midaynu koobi karno cilmi aynu ku gaari karno ma ilahay baa tilmaamay malana mar haddii la yidhi walaa yuxiituuna bihi cilma ilaahay cilmi kuma koobi karaan addoomuhu iyo khalqigu dee mar haddii cilmi aan lagu koobi karin ilaahay malana meesha ka turi wayaan macnaheedu oo cilmigiiba waxba qaban waaye oo ilaahay xaqiiqadiisa gaadi waaye maxaad malana u malayn doonta isagana meesha ka saar oo foge marka alawhaam waxaa looga jeeda addunuun oo tawahamtu shaya macnaheedu waa danantu waan maleeye wey alafhaamna waxaa looga jeedaa bimacna alculuum oo fahimtu shaya macnaheedu waxa weeyaan calimtuhu waan ogaaday waxaa sheekhu marka halkan uu ku baraarujinaya an laa yakuuda alkhalqu fi llahi tabaaraka watacaala inaanay khalqigu iska dhex gelin oona iska dhex dabaalan ka hadalka ilaahay tabaaraka watacaala tilmaamihiisa iyo kayfiyadiisa iyo xaqaa'iqdiisa ee ay ku gaabsadaan oo ay ku istaagaan intii loo xadeeyo inta aanay dhaafin taasi ayaa ilaahay tabaaraka watacaala uu qur-aan ku tilmaamay sheekhuna ta uu taqriirinaayo ee uu sugaya waa taa waxaana sheekhu uu ishaaraya dad fara badan oo malahooda isticmaalay oo isyidhi bal malihiina iyo sidaa idinla noqoto ilaahay xaqiiqadiisa iyo kayfiyadiisa iyo tilmaamihiisa ku garta dee inay lumeen oo ay ku gaadi waayeen wixii ay doonayeen male xaqiina ay kaga fogaadeen malaha xaynkaasiya isla markaana arrinkooda uu ku dambeeyey sida meelaha qaarkood aynu ku tilmaami doono in markii dambe ay ka calaacaleen oo idhaahdeen waanu khaldannay markaanu ilaahay tabaaraka watacaala doonnay in aanu ku garanno sifaadkiisa iyo xaqaa'iqdiisa iyo kayfiyadiisa iyo qaabka rabbi tabaaraka watacaala malahayga in aanu ku garanno oo arrintaasi ay ka nadaamoodeen